habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caweyska v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo axad ah afarta bisha juulaay sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dotcom idaacadda caweyska v o a caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a shirkii daraasaadka soomaalida oo lagu soo gabagabeeyey magaalada jigjiga
cilmibaadhisteeda waxaa loo samay marka hore in dhibaatooyin jira iyo mataqaana waxaan fahan laga haysan ama lagu xaliyo ama fahan laga qaato oo isa isbeddel u keento taasi waa mid beebare aad u fara badan oo soddomeeye afartameeye ku dhow oo deegaanka soomaalida dhaqaalihiisa caafimaadkiisa maxaa la yidhaha siyaasadiisa iyo arrimaha la xidhiira kaleba khuseeya oo ku tacalluqa ayaa la soo jeediyey
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
ajal dhimatay oo laba qabiil eedii kala gaadhay akhyaar iyo cuqaaliya haddii odayo loo sooco wax aqoonta xaajadu hadday aad isugu raagto boqol awrku dheer yahay haddii ooda laga qaado markaasaa ninkii iilka galay lagu ilaawaaye adduunyada wax nooloo la siman ku arki maysa
waxaad kaloo maqli doontaan warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida jabhadda gobolka dagaaladu ay ka socdaan ee tigree ayaa axadda maanta ah aqbashay mabda ahaan xabad joojin laakiin waxay soo gudbisay shuruudo ku xihan in la dhammaystiro shuruudaha ayaa waxaa ugu muhiimsan in ciidamada dalka eritrea ay ka baxaan gobolka iyo sidoo kale in ciidamada gobolka deriska ah ee amxaarada kuwaasi oo ciidamada etoobiya ku gacansiinaya dagaalka socday sideedda bilood ay halkaasi ka guuraan gobolka tigree ayaa ahaa goob dagaal tan iyo bishii nofembar ee uu ra-iisul wasaare abi axmed u diray ciidamada federaalka inay xukunka ka eriyaan maamulkii gobolkaasi ee jabhadda t b l f isniintii ayaa ciidamada t d f waxa ay qabsadeen magaalada mekelle oo ay ciidamada etoobiya gacan ku hayeen gacanta ku hayeen ilaa siddeed iyo tobankii bishii nofembar qaramada midoobey iyo dhowr dal oo kale ayaa waxay ku baaqeen xabajoojinta in la tixgeliyo gaar ahaana la ogolaado in gargaarku uu gaaro dadka sida weyn ugu baahan ee rayidka ah kooxda taalibaan ayaa la wareegtay degmo muhiim ah oo ka tirsan gobolkii ay ku xooganaan jireen ee kandahaar kadib dagaal culus oo xilli habeennimo ah ay la gashay ciidamada afghanistan iyadoo dad badan oo rayid ah ay ka barakacayaan deegaanka sida wakaaladda wararka a f b ay axadda maanta ah ka soo xigatay saraakiisha dowladda kooxda wax iska cabinta ayaa xoojinaysay ololaha ay ku doonayso inay kula wareegto inta badan dhulka fog ee dalkaasi tan iyo bishii mey oo uu maraykan ku bilaabay in ciidamadiisa uu si dhammaystiran uga soo saaro dalkan ay halakeeyeen dagaaladu la wareegista degmada banjawi ee gobolka koonfureed ee kandahaar ayaa imaanaysa laba cisho kadib markii ciidamada maraykanka iyo kuwa neto ay ka baxeen saldhigga ciidamada cirka ee bagram ee ku dhow caasimadda kabuul halkaasi oo laga hagi jiray weerarada ka dhanka ah taalibaan iyo xulafadeeda alqaacida degmada banjwi ayaa waxaa ka soo jeeda hogaamiyaha taalibaan xabiitullaahi akundaza gobolkan kandahaar ayaa ah gobolkii ay taalibaan ku dhalatay waxaana ay xukumaysay ilaa labada kun iyo kowdii oo ay talada ka eriyeen ciidamadii uu hogaaminayay isbahaysiga maraykanku tirada dadka ku dhintay diyaarad burburtay oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee filibiin ayaa gaartay afartan iyo shan qof waxaana ku jira dad rayida sida ay xaqiijisay waaxda difaaca ee dalkaasi waxaa weli lala-yahay shan ka tirsan ciidamada milatariga sida ay waaxda difaacu sheegtay diyaaradda lockheed c oqosodon ee xamuulka xambaarta ayaa waxaa saarnaa ciidamo kusii jeeday howlgallada ka hortagga fallaagada ee ka socda koonfurta filibiin waxaana markay burburaysay saarnaa ilaa sagaashan iyo lix qof diyaaradda ayaa isku dayeysay inay ku degto garoonka jolo laakiin waxay dhaaftay iyadoo aan taaban dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan waxayna ku dhacday meel ku dhow deegaanka batigool ugu dambeynna madaxa taliska militariga ee jaad maxamed idriis debi etno ayaa ka ambabaxay magaalada injameyna axadda maanta ah isagoo kusii jeeda dalka faransiiska jenaraalkan soddon iyo toddoba jirka ah ayaa hogaaminaya dalkaasi tan iyo bishii abril oo lagu dhawaaqay in aabihii idriis debi etno oo dalkaasi muddo badan madax ka soo ahaa la dilay xilli uu horkacaya dagaal ka dhanah ciidamada jabhadaha maxamed idriis debi ayaa ah madaxweynaha maamulka kumeel gaarka ee militariga dalkaasi waxauna tegayaa magaalada baariis ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiskiisa oo aan faahfaahin dheeriya bixin xubin ka tirsan wafdiga jaad ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b in caawa ay wada cashayn doonaan isaga iyo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron faransiiska oo ah dalka soo gumaystay jaad ayaa ah dalkii saddexaad ee uu booqdo debi kadib booqashooyin uu ku tegay dalalka niger iyo nigeria halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna jigjiga waxaa caasimadda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee magaalada jigjiga maanta lagu soo gabagabeeyey shirweynaha caalamiga ah ee afar iyo tobnaad ee daraasaadka soomaalida oo muddo saddex maalmood ah halkaasi ka socday warbixintanna waxaa noo soo diray wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gaata
waxaa magaalada jigjiga ee caasimadda dowladdeegaanka soomaalida lagu soo gebagabeeyey shirka daraasaadka caalamiga ee soomaalida oo muddo saddex maalmooda halkaasi ka socday iyadoo shirkan uu yahay kii afariyo tobnaad ee markaasi la qabto ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan laba boqol oo aqoon-yahano soomaali ah kuwaasoo hadalla iyo cilmibaarsiyo kala duwan ku soo bandhigay haddaba ururka caalamiga ee daraasaadka soomaalida ay ku bahoobeen ayaa waxa uu yahay mid ka shaqeeya daraasaadka dhaqanka soomaalida taariikhda iyo habnololeedka bulshada waxa uuna noqonayaa markii koowaad ee lagu qabto dowladdeegaanka soomaalida haddaba gebagabadii shirkani ayaa waxaa la hadlay idaacadda v o a madaxweynaha jaamacadda jigjiga daktar bashiir cabdulaahi isagoo ka warbixiyey waxyaabihii ugu waaweyna ee shirkan lagaga hadlay sidoo kalena ku tilmaamay in ahmiyad weyn ay u leedahay dowladdeegaanka soomaalida gaar ahaanna jaamacadda jigjiga martigelinta shirkan shirkani waa markii koowaad ee jaamacadda jigjiga inay qabato ay fursad u hesho runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay jaamacaddu iyadoo da-deedu aad u yartahay ilaa dhowr iyo toban sano ayay jirtaa in ay shirar noocaasoo caalamiga qabato waxay noo tahay inaanu horey u socon karno marka koowaad haddii aan hawsha shirka usoo noqdo shirkani waxa uu yahay waa shirkii afariyo tobnaad oo somali stadium ama arrimaha soomaalida lagaga hadlo meelaha inta badan hadda wixii ka horreeyey markii ugu dhoweyd waxaa lagu qabtay hargeysa kadib markan afariyo tobnaad in lagu qabto jigjiga waxaan u gallay dadaal badan wadamo fara badan iyo jaamacado fara badan oo adduunku kala yaal yurub u badan ayaa tartan ugu jiray oo soomaali ku nooshahay soomaali fara badan ku nooshahay waxaa laisla gartay markii dambe in dadka soomaalidu meelaha mandaqadda ay ku nool yihiin in aanu fursad siino oo dhaqankii iyo luuqaddii iyo waxaasoo dhan si potential oo ballaadhan suugaantii taallo dhaqankii yaallo marka fursadaas ayaanu hellay inaan qabanno shirkan waxyaabaha xoogga la saaray guud ahaan dhaqanka soomaalida waa muhiim luuqadda soomaalidu waa muhiim dadka soomaalida iyo taariikhdooda iyo deegaamada ay degan yihiin iyo noloshooda iyo soo jiroonkooda waa muhiim waxyaabaha ugu waaweyn waa waxa waxaa kaloo soo raaca oo panelis fara badan maadaama kasoo qayb galeen waxaanu waxaa lagaga hadlaya arrimaha dhaqaalaha ama xooladhaqatada bulshada soomaalida waxay u baahan tahay dad xooladhaqata waxaa kaloo lagaga hadlaya luuqadaha waxaa kaloo lagaga hadlayaa siyaasadda taariikhda waxaa kaloo laga hadlayaa waxbarashada guud ahaan iyo qualitigeeda sidii waxbarashada kor loogu qaadi lahaa waxaasoo dhan ayuu ka kooban yahay brofesor siciid saalax waa mid ka mid a aqoon-yahaniinta soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay minnesota carriga maraykanka waxa uuna ka soo qaybgalay shirweynahani caalamiga ee daraasaadka soomaalida oo markiisi afariyo tobnaad lagu qabtay jaamacadda jigjiga waxa uuna sharaxaad ka bixinayaa caqabadaha soomaalida ka haysta dhinaca waxqoridda isagoo sidoo kalena sheegay waxa shirkan sanadkan xoogga lagu saaray waxaan ka soo qayb galay kalfadhiga afariyo tobnaad ee ururka cilmi baadhista soomaaliyeed ee caalamiga ah sidii aan kuwo hore oo badanba uga qayb galay waa run ururkan iyo kuwo kaleba oo badani waa og yihiin arrinkaa aad sheegtay oo wax ka jiraan in awoodda qoraal iyo fulinta waxqoridda dadka soomaaliyeed waxa la guudo dhammaantood ma aha ee in badani ay aada u hoosayso ilaa hadda sidaynu u arkayno ma aha wax aada loola yaabo marka la eego backgroundka maxaa keeni kara oo sababay waa mid dhaqan oo si ahayd waa mid labaad oo ah awoodda barasho ee dadku uu waxbarasho rasmiya oo ku yarayd waxa weeye qofka qoraal qof kasta iyo dhaqan kasta iyo af kasta qof aan heerka qofeed ka soo qaadne inuu wax qoro waxa ugu horeeyo ku dhiiriyaa waa inuu akhriyo teeda labaad waa inuu akhriyo teeda saddexaad waa inuu akhriyo saasaanu qofkii aan wax akhriyin wax ma qoro sidaan kuu sheegay sanad walba halkudheg baa malaa jira nuxurka waxa gudaha lagaga hadlo halkudhega guud oo kanu waa mid wax gooniya indha isha saaraya oo waxaa la yidhi joogtaynta dib u soo celinta ama hantiidda cilmi baadhista soomaaliyeed markaa kanu wuxuu daaran yahay sidii loo dabran lahaa loo joogtayn lahaa afar iyo tobanka maanta kan afar iyo tobnaad oo aynu joogno oo degaan afkan lagaga hadlo soomaaliyeed lagu qabtay waxaa ka horeeyey af shan kale kan waa markii lixaad oo lagu qabtay sideedda kale dalalka geeska afrika debadooda ayaa lagu qabanayay aan qaar ka mida goobjoog u ahaa cabdiraxmaan axmed waa bara sare oo ka mid a barayaasha jaamacadda jigjiga sidoo kalena ka mid ahaa guddiga qabanqaabada ee shirweynahani caalamiga ee diraasaadka soomaalida waxa uuna qaabaadhigayaa waxa uu uga dhigan yahay shirkani martigelinta jaamacadda jigjiga ee markaasi ka soo baxay kii afar tobanaad weeyaan afar toban shir baa la qabtay saddex sano mar baa la qabtaa ilaa kun sagaal boqol sideetankii waqtiyada markaa saddexdii sano mar baa la qabanayay kii ugu dambeey baa hargeysa lagu qabtay kadib jaamacadda jigjiga u tartantay marka guurtida maxaa la dhaha shirweynahan waxay garteen in brobosalkii jaamacadda jigjiga horta laba mid weeyaan cilmibaaristeeda waxa loo samay marka hore in dhibaatooyin jira iyo mataqaana waxaan fahan laga haysan ama lagu xaliyo ama fahan laga qaato oo si ay isbeddel u keento taasi waa mid beebare aad fara badan oo sodomeeye afartameeye ku dhow oo deegaanka soomaalida dhaqaalihiisa caafimaadkiisa maxaa la yidhaha siyaasadiisa iyo arrimaha la xidhiidha kaleba khuseeyo oo ku tacalluqa ayaa la soo jeediyey oo haddii wax lagu falay wax lagu fari karo waa mid talabaad magac iyo meeqaan bay innaga inoo tahay hadduu nahay deegaanka soomaalida jaamacadda jijigoon maaha laakiin deegaanka soomaalida waa fursad maanta ina soo martay waxaa laga yaaba inaan dib inoo soo mari dooninbaba isku soo wada duuboo ururkan caalamiga ee daraasaadka soomaalida ku bahoobeen ee somaali international association oo ay ku bahoobeen cilmi baadhayaal aqoon-yahano iyo xeeldheerayaal isugu jira soomaaliya ajaanib ayaa waxaa la aasaasay kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii waxauna intii uu jiray kaalin weyn ka qaatay casriyeenta daraasaadya lagu samaynayo dhaqanka luuqadda iyo habnoleelka bulshada soomaalida maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga
habeen wanaagsan dhegeystayaal v o a oo idinkaga imaaneysa washington ayaad la soconaysaan wararka ka imanaya gobolka galgaduud magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in maanta isku horimaad uu ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa al-shabaab maleeshiyaadka al-shabaab ayaa sheegtay inay weerarka soo qaadeen ayna dileen sideed askari oo ka tirsan ciidamada dowladda hase yeeshee dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan in askari ka tirsan ciidamada dowladda iyo toban ka tirsan al-shabaab ay halkaasi ku dhinteen sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq
wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shile felegle ayaa v o a uga waramaya dagaalka iyo khasaaraha ka dhashay inta uu la egyahay nimankaanu waxay ahaayeen dooxato aanu ka warhaynay xala sakdi dhexe inay meel fog kasoo lugeynayeen deetana ciidanka galmudug ayaa isku diyaariyey iyo kuwa dowladda goor u waa berigii ayay goobtii lagu sugayey ay kusoo dhaceen marka wax iska caabina laba ma aysan aysan samayn sababta waxa weye waa la ogaa waxayna ciidankii oo diyaar oo ahaa ay afka uga soo dhaceen wax ka laabtana ma jiraan wixii meesha yidhi tirada dagaalka ku dhimatay ee maleeshiyada al-shabaab looga dilay tilada dee maxaan ku idhahdaa dhowr iyo toban bay ahayn dhowr iyo toban kamid waxba kaba laaban sababto waxay ahayd niman uun iska dooxda iska socday oo lagana warhayay marka markiiba un dabka la saaray waana waana lasoo afjaray dabayaaqadii bishiina dhaaftay ayay ahayd markii maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen xero ciidamada daraawiishta galmudug ay ku lahaayeen wisil waxaana weerarkaasi uu geystay khasaaro inkastoo dagaalka kadib dadkii deganaa magaalada ay bilaabeen barakac iyaga oo cabsi ka qaba dagaal mar kale ka dhaca wisil xildhibaan cabdiraxmaan cali ciise oo horey uga soo mid noqday baarlamaanka galmudug ayaa dowladda soomaaliya ka dalbaday in dadka wisil gargaar lala gaaro waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro dadka reer wisil ama guud ahaan reer galmudug in ay runtii ay iska difaacaan al-shabaab marka waxaan leeyahay in gurmed iyo kaalmo runtii dowladda federaalka ay halkaasi la gaarto dadka shacabkana waxaan leenahay in ay iska difaacaan runtii aysan dulligaa iyo maaragtay arrinta ay maaragtay aysan u bereerin in ay gacanta al-shabaab ay hoos tagaan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa dhowaan soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwa oo gobolka ka wada kulamo looga tashanayo sidii al-shabaab looga xoreyn lahaa deegaanada ay haatan kaga sugan yihiin gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
mahadsaned cabdiwaaxid dhinaca kalena bilooyinkii ugu dambeeyey waxaa soomaaliya gaar ahaana magaalada muqdisho kusoo badanayay qaraxyada ismiidaaminta ah oo ay dadku isku soo xiraan kuwaasi oo lala beegsado bar tilmaameed iyo kala duwan qaraxyadaasi ayaa waxa ay sababeen inay dad badan ay ku dhintaan kuwo kalena ay ku dhaawacmaan soomaaliya waxaa ku badnaan jiray qaraxyada loo adeegsado gawaarida iyo miinooyinka haddaba maxay tahay sababta keentay inay soo kordhaan weerarada dadka isqarxinaya wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa arrimahani wuxuu ka wareystay xuseen macalin maxamuud oo ah maamulaha macadka daraaseeya amniga ee hiraal ee fadhigiisu yahay muqdisho
arrintan oo shaksiga isqarxinaya horta waa choiceska ama tabaha kala duwan ooy kusoo weerar tagaan midka ugu muhiimsan waa midka baabuurta iyo ciidamada isla socda oo ay haddii u suuragelayso ay jeclaan lahaayeen inay fuliyaan mararkay ku adkaato marka tacticska beddelkeeda midka labaada ugu muhiimsan qof isqarxinaya waaye maadaama uu dhaawac ahaan ugu dhowaanayo uu dad tiro ah uu halki marba leyn karo marka arrintan shabaab in ay u wareegsanayaan macadka hiraal waxay uu saadaaliyey sanadkii laba kun iyo labaatankii bilaawgiisii warbixinadii dhacdooyinka aan kusoo gudbin jirnay oo aan aragnay markii culays laga saaray arrintii oo magaalada baabuurta soo gelinteeda ugu weyneyd duqeynihii maraykanka iyo buundooyinkii afgooyey ilaa janaal isku xirayay oo ay dowladdu dib u qabsatay intaas markay dhacday ayay arrintan u wareegeen waana hadda tagtiiga ugu badan uguna muhiimsan hadda ay haystaan waana arrimo dowladdu iyo hay-adaha amniguba inay ku baraarugaan sidii looga hortegi lahaa ama ha noqoto wacyiga dadka iyo sida ay uga feejignaan lahaayeen ama qaabka sirdoonka iyo maaragtay siguurida ahaan looga hortegi lahaa
ma kula tahay marka dowladda soomaaliya ciidamadeedu inay awood u leeyihiin inay ka hortagaan qaraxyada dadka isqarxinaya siiba goobaha dadku ay ku badan yihiin iyo meelaha dowladda ee maamushaba awooddaas maanta ma muuqataad islada
nasiib daro hadda dee dowladdii marka horeba iyadoo awoodaheedu iska yarayeen waxaa xilligan doorashooyinka la galay oo dadku iyo dowladdii ay ku mashquulsan yihiin doorashooyin khilaafyo siyaasadeed oo iyada iyo mucaaradkii aad maarata kalsooni darrada hoosgeeyey ayaa sii weeqaya fursadaha horta looga hortegi karo xilligan kala guurka oo doorashada lagu jiro laakiin haddii ay dowladdu usoo jeesato de waa waxyaabo oo dabcan shabaab oo sidaan u xoogan oo dhulkii magaalada ku hareersanaya o dhan haysta shaksi soo qarxinaya dabcan lama joojin karo laakiin waxaa la samayn karaa tabo ka hortag ah oo ay ugu horeyso sidaan hore u sheegay arrinta wacyiga dadka goobaha dadka isugu keena goobaha laysu yimaado dadka laisleeyahay way beegsan karaan ayagu goob walbo laysugu yimaado ma beegsadaan meelaha ay ku tuhmayaan inay maaragtay saraakiil dowladda madax dowladda iyo dadku inay isku milmaan mararkaasoo kaleeto in shacab badan ku dhintaan marka meelahaas ay suuragal tahay oo dowladda saraakiisheeda iyo madaxdeeda inay tagtagaan ay tahay in markaas feejignaanta la badiyo ganacsatada maaragtay laga wacyigeliyo ama lagu tababaro qaabka ay howlahooda uga feejignaanayaan iyo kadib dee xirfadihii ay hay-aduhu ay qaban jireen ama booliis ha noqdaan ama nabad sugid ha noqoto oo ah in isha iyo dhagta la badiyo markii aad fiiriso qaraxyadan waxay soomaaliya kusoo badanayaan ama si gaara magaalada muqdisho xilli doorasho la isku diyaarinaayo oo aad la socoto dhowaan in dalka uu doorasho geli doono dad fara badan baa isku imaan kara arrimihii doorashada laga sheekayn karaa bal waxaad ka warantaa halista muuqanaysa oo qaraxyadan ay sameyn karaan inta ay la eg tahay
waa taan leeyahay arrinta kale guurka dee waa wax iska caadi ah qalbiga dadku bini aadanka badanaa ma qaybsamo doorashadu waa maaragtay maskaxda dadka iyo hamigii iyo oo dhan inay qaadato guddigii doorashada waxaa ku jiri jiray qeyb amni ah waa jiraan magac ahaan hadda laakiin aniga intaan hadda fahamsanahay aad waxaanan guddi aada u effective ah maaha
golaha wasiirada ee maamulka hirshabeelle ayaa kulankoodii ugu horreeyey maanta ku yeeshay magaalada beledweyne ka hor inta aanu kulanku furmin magaalada waxaa ka dhacay iska horimaad u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad uu hogaamiyo jenaraal abuukar xaaji warsame xood oo ka soo horjeeda maamulka hirshabeelle warkan waxaa noo soo diray xuseen xasan dhaqane
shirkii toddobaadlaha ee golaha wasiirada hirshabeelle ayaa maanta markii ugu horreysay waxaa lagu qabtay magaalada beledweyne iyada oo uu shir guddoomiyey ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha hirshabeelle mudane yuusuf axmed hagar dabageed shirka maanta ayaa waxaa looga hadlay ilaa saddex arrimood oo kale ah kow arrimaha amniga iyo xasilinta deegaanada hirshabeelle labo mashaariicda horumarineed ee ka socda hirshabeelle sida ka hortaga fatahaadaha iyo mashaariicda kale sidii loo maareyn lahaa saddex siyaasadda guud ee hirshabeelle iyo uu diyaargarowga arrimaha doorashooyinka heer federaal ee nagu soo fool leh kulanka golaha wasiirada hirshabeelle ayaa waxaa warbixinno lagaga dhageystay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan iyo sidoo kale taliya xigeenka booliska hirshabeelle oo ka warbixiyey xaaladda guud ee nabadgelyada deegaanada hirshabeelle ka hor kulanka ayaa waxaa waaberigii saaki magaalada beledweyne laga maqlay rasaas xoogan kadib markii xaafado ka mid ah magaalada ay soo galeen maleeshiyaad taabacsan jenaraal abukarxuud oo si weyn uga soo horjeeda maamulka hirshabeelle ugu yaraan saddex qof ayaa iskahorimaadka ku dhaawacantay sida uu warbaahinta u sheegay doctor maxamed cabdi dhoobey agaasimaha cisbitalka hilaal oo dhaawacyada la gaarsiiyey bukaanada ay rasaasta haleeshay waxay ahayd saddex bukaan laba bukaan ayagoo bad qabay isbitaalka ka baxeen xabadihiina waa laga xaliyey dhaawacyadii ay keen waa loo sameeyey alxamdulilah hal bukaana jiray oo madaxa ay xabad ugu dhacday taasoo sababtay inay jabto lafta madaxa maskaxdana ay waxyeelo weyn ay gaarto bukaankan uu ku sugan yahay xaalad miir daboolan ah bukaankaas waxaan u sameynay referal waa gudbinay sababta wuxuu u baahday ct brain ama scan in laga saaro madaxa ayuu u baahday bukaankaas waa dirnay intii kalena ayagoo nabad qabo ayaa lagu xaliyey xaaladooda isbitaalka hadda baxnaano ayay isbitaal ku jiifaan xaaladooda waa mid aada u wanaagsan inay saacadaha fooda nagu soo haayo ay baxaanna waa rajaynayna haddii ilahay qadaro qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beledweyne oo ka shiray xiisadihii ugu dambeeyey ayaa waxay ku baaqeen in dowladda dhexe ay soo farageliso arrimaha gobolka hiiraan ee ka dhashay doorashadii labaad ee maamulka hirshabeelle
muddo dheer kabacdi saanu lahayn dowladdu ayadaa dalka mas-uulka ah waxa dhacaa oo idinka dhacaa ama idinku dhacaana way maqlaysa waa soo farageli doontaa xaaladda magaalada ayaa xilligan degan golaha wasiirada hirshabeelle ee maanta kulanka ku yeeshana weli waxay ku sugan yihiin magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
mahadsaned xuseen xasan dhaqane haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay waxaa aad u sii kordhayey dadka soomaalida ah ee meheradaha ganacsi ka samaysanaya magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalka south africa marka laga yimaado faa'iidooyinka ganacsi iyo lacagaha ay u diraan dalka hooyo waxay ganacsatada soomaalida ee ku dhaqan south africa la kulmaan tacadiyo isugu jira dil dhaawac dhac boob iyo afduub haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonnaa dhibaatooyinka dilka iyo dhaca u badan ee ay la kulmaan ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur afrika barnaamijka waxaa marti iigu ah caamir sheekh xuseen oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee south africa caamir marka hore ee soo dhowow
waa mahadsanid walaal nuur bukhaari jazaak allah aad baad u mahadsan tahay bal marka hore noo faahfaahay xaaladaha soomaalida u badan ganacsatada ee ku nool south africa
runtii walaal waxaa ku nool dalkani tiro jaaliyad oo taqriban lagu qiyaaso hadday badato konton ilaa toddobaatan kun oo muwadin oo soomaali oo ka soo haajiray inta badan dalkeenna hooye oo soomaali inkastoo ay jiraan walaalo soomaaliya oo ka soo jeedo deegaanka waqooyi bari kenya tiro yar oo jabuuti kasoo jeedo iyo kiilka shanaad bal alxamdulilah tirokoob guud oo hadda rasmi ma hayno balse waxaa lagu qiyaasaa konton ilaa iyo toddobaatan u badan ganacsato oo ka ganacsada inta badan cunooyinka ugu badan taqriban waxaa kale oo jira dad aan tiro badnayn oo soomaali ah oo intooda badan adigu xirfado ku shaqaysto waxaanu leenahay dakhaatiir waxaanu leenahay barayaal jaamacadaha dalkani ugu sare maaragtay wax ka baro waxaa kaloo jira sidoo kaleete muhandisiin ama injineero iyo adigu wax lamida laakiin badana boqolkiiba sagaashan iyo shan soomaalida usoo hayantay dalkani koonfur africa waa ganacsato inta badan ka ganacsado cunooyinka iyo waxa la halmaala waa gartay marka soomaalidii ugu horeysay ee ganacsi ahaan u aada south africa goorma ayay tageen halkaas
walaal sida taariikhda ama akayfka dalkani uu qoraayo soomaalidii ugu horeysay ee usoo hayantay koonfur africa ama timaaday dalkani waxay imaadeen kun sideed boqol iyo sagaashankii ilaa kun sideed boqol sagaashan iyo lixdii waana waktigii dalkani laga helay dahabka iyo daimonka dadka badankooda waxay ahaayeen dad badmareenno ama simen runtina dalkan ayay ku dhex milmeen oo adigu ilaa iyo hadda afar farac ay u joogaan qayb ka mid ah waxaa kaloo sidoo kale uu akayfka uu qoraya kun sagaal boqol labaatan iyo saddexdii tiro badan oo soomaali inay dalkani timaaday oo badmareenno ahaa ama simens kuwaasoo aan ku guulaysanin inay dalka gudaha usoo galaan oo laga xeliyey xeebta darban laakiin tiradii ugu badneed ee saddex boqol iyo konton muwadin soomaali oo inta badan laga keenay waqooyi soomaali waxaa keenay gumaystihii ingiriiska waxaana dalkani la keenay kun sagaal boqol afartan iyo shantii dadkaasi way farcameen oo ubaday ka tegeen ilaa iyo saddex generation ama tiradii ugu dambeysay oo dadka kun sagaal boqol afartan iyo shantii la keena waxaa ugu dambeeyey oday la odhani jiray caamir allah u naxariisto oo adigu sannado ka hore geeriyooday marka qaybta ku xigto waa dad sideetameeyada imaaday ama jiilkan cusub ee hadda ood maqashaan dhibka ama dacatiyada loo geysto ee intii qarankeeni uu burburay kun sagaal boqol sagaashan iyo kowgii iyo xorriyadda dalka wakhtigay qaateen kun sagaal boqol sagaashan iyo afarta imaaday marka waa adigu afar qaybood annagu waxaanu ku jirnaa qaybta ugu dambeysay ee xabadkeenta ama lasoo ama qaxi iyo wixii ka dambeeyey waa garta marka ay timaado ganacsatada soomaalida ee south africa markiiba waxaa kugu soo dhacaya dil ama dukaamo la gubay ama dukaamo la dhacay marka camirow bal noo faahfaahi dhibaatooyinkaasi xilliga ay ku bilowdeen ganacsatada soomaalida ee halkaas ku ganacsata walaal nuur ras horta nimco walbo waxay leedahay nusqaan marka dilka aad maqashaan waxaa ka weyn ama ka badan nimcada ay muwaadiniinta soomaalidu dalkani ku haystaan runtii waa dal maanta haddii aad timaado sharci la-aan adigoon sharci sidan lacagta aad wadato intood sarifato aad ganacsi aad ku samayn karto laakiinse maadaama dalka aan usoo hayaano uu yahay dalka ugu sarreeyo marka ay noqoto dacatiyada dadka ama dhacdooda ay isku geystaan ama kuwa dumarka loo geysta ha noqdo kufsiga ama ha noqdo dhaca ama boobka waa dal horta noocaasi dhibkuna waa dhib ay nala qabaan muwaadiniinta u dhashay dalka south africa maadaama heerka noloshu ay ugaba jiraan oo heerka eh, dhibabkii iyo dacatiyadii uu yahay mid u sarreeyo hadduuba caalamka u sarreeyin waxaa suurtagala sao paulo iyo meelo qaas ah inay naga horreeyaan marka laakiinse waxaa ka muhiimsan waa nimcada iyo ay soomaalidu ay ku haysato niqmada ama dacatiyada dilkana ugu horreeyey adigoo sagaashan iyo sagaalkii ayaa la diiwaangeliyey tuulo yar oo mudhansaane la dhaho ee gobolka eastern cape laakiinse wax hadda diiwaangashan haddii aad akayfka tagsida jaamacadda vit university ee qaybteeda loogu talagalo zeno watch ama baaritaanka ku samayso dacatiyada dadka muwaadin aan dalka u dhalanin labadii kun iyo labadii ayuu dilalka nagu bilowdeen Eh, sanadkii eer waxaanu gaarnay aan lumino ama ay naga baxaan tiro gaaraysa boqol ilaa iyo boqol iyo labaatan taasina waxay sabab u ahayd isfahan darri ka dhexaysay ganacsatadeen iyo dadka dalka u dhashay laakiin maadaama hadda dadkeena ay muddo joogaan labaatan sano iyo ka badan aan ganacsiyada ku jirno isfahan ayaa hadda jiro alxamdulilah tiradii eh, dhimashadana hadda way sii yaraanaysaa oo halkii boqol iyo labaatan ilaa iyo boqol muwadin soomaali ay naga bixi jirtay hadda tirada soomaalidu la dilo waa ilaa iyo soddon ilaa afartan waa tiro adigu konton ka hooseyso taana waxaa uu sababa in isfahan eh, bulshadeenna iyo bulshada aan ku dhex ganacsano uu jiro balse dalka ayuuba ka jiraa dhibka oo dhan annaguna qayb ayaan ka nahay maadaama inta badan soomaalida eh, ganacsatada ay u badan yihiin tuulooyinka isku raragka ah ee dadka saboolka ah ay degan yihiin dacatiyadana ama criminalitigana uu ku badan yahay waa garta caamir waa mahadsan tahay ee dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan markaan fursad siiyo dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclaan lahaa in aan soo dhoweeyo ee walaal adiga oo ku bilaabay magacaada iyo goobta aad joogto magacaygu waa mursal warsame sabriye oo joogo wadanka koonfur africa gaar ahaan magaalada johannesburg gudoomiye amir sheikh waxaan weydiin lahaa waxaa jirto dhalinyaro soomaaliyeed iyo maaragtay oo mar walba lagu dilo wadanka koonfur africa mar walba markii la dilo waa lasoo aasaa markii saas qabriga loo geliyo oo laga soo kala tago loo soo duceeyo ayaa warkooda ugu dambeyso hal maaha laba maaha kumanaan maaha marka dhalinyaradaas la dilay waxay kasoo tageen ehel waxay kasoo tageen xaasas waxay kasoo tageen caruur waxay ahaayeen ubixii wadankeenna dhiigeedu iyo xaqoodii xaguu ku dambeeyey welina ma aanan arkin dad la xisaabtamaya dowladdii oo maxkamada la saaran oo la dhahayo hebel iyo dad iyo waxbaa lagu soo eedeeyey dadkan dilkoodii xaqoodii xaguu ka baxay su-aasha ayaan weydiin lahaa walaal mursal wuu mahadsan yahay horta jazaaka allahu khayran mursal waana su-aal muhiim ah waana su-aal waafi ah horuntii jawaab u baahan xisaabtan wuxuu imaani karaa walaal mursal haddii aanu leenahay dal cudud ama awood uu kula xisaabtamo dalkani koonfur afrika leh sida khaasatan dalka nigeria iyo ghana iyo dalal badan oo afrikaanka ah ee runtii cududna leh awoodna u leh inay koonfur afrika la xisaabtamaan dilka ama dacatiyada loo geysto dalkooda waadna aragtay laba sano ka hor dhibkii koonfur afrika ka dhacay iyo jawaabtii ay dalalka qaar sida ghana iyo nigeria ka bixiyeen inuu madaxweynaha uu magacaabay guddi guddigaas oo dalkii dib ugu noqdo xasaasiyaddii ka dhalatay dejiye marka nasiib daraduna haysata annaga maadaama weli aan burbur ku jirno malihi dowlad ee la xisaabtami karto dowladda gudeeda koonfur africa ma jiraan ganacsiyo badan ama interest badan oo koonfur africa oo dalkeeni oo haddii hataa ama la burburiyo ama dib loo geysto ay south africa ka damqanayso sida nigeria ghana wufuud u dirayso saddex ma lihiin safaarad muwaadiniinta soomaalida u shaqayso ama danahooda ka shaqayso waxaa nasiib darro ah la hadal ay dowladda ka hadlaan iska daaya safaaradda soomaaliya inaysan tacsiye hata aykan ka tacsiyeynin muwaadiniinta maalin walba la dilo ee dhibabka iyo dacatiyada loo geysana ma ah kuwo ka damqado inta badan marka anagu waxaan awoodno haddii aan nahay jaaliyadda waxay tahay muwadinkii naga dhinta inaan habaalno waana waajib xaqulmuslim cala almuslim waajibaadka haddii aan gudano haddii ay jiraan dad dembiyadaasi loo soo qabtay inaan maaragta daba galno oon daba soconno annagoo weli kaashanayno dadkii xigtadu ahaa marxuumka haddii ay diyaar u yihiin ilaa iyo maaragta alxamdulilah kaysas badan oon ku guulaysanay ma aha qawteen oo qura balse gobollada qaar sida limbobo ama western cape ama eastern cape way jiraan kaysas la daba galay muwaadiniin soomaaliya dacatiye loo geystay ilaa dadkii dhibkii iyo dacatiyada geystay laga xukumay marka insha allah alla waxaanu ka baryaynaa dowlad cuduud leh tii aan horey u lahayn oo kale oo la xisaabsanta koonfur africa iyo safaarad u shaqaysa danaha waa yahay waa mahadsan tahay caamir mursal isna waa mahadsan yahay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo magacaygu waa ismaaciil maxamuud cali waxaan ka soo hadlayaa b e eastern cape waxaan weydiin lahay guddoomiyaha waxaa jirta waayada dambe sidaa la socotaan soomaalidii sida cape town johannesburg soomaalidii way is ugaarsanayeen way isdilayeen ha noqoto barnaamij dukaaman iyo wax ku saabsan ha noqoto ganacsi muxuu ahaa liska ag furay waxyaabo badan ha noqoto dad kaleento oo mishin gooni e wato arintaas wax looga hortagaya ma jiraan su-aasha labaad aan weydinayo guddoomiyaha sidaa la socotaanba waxaa la keenaa waayadan dambe dukaamada waraaqado soo qoraan dad isku sheegay in ay dukaamada waardiyeynayaan ama lacag ka rabaan oo wax la dhahaya protection fee qofkii ayadoo la yaqaana haddana booliistii wax ma ka qabato arintaas wax kaleento ayadana looga hortagayo ama dhaqdhaqaaq ma jiraan
ismaaciil port elizabeth waad mahadsan tahay jasaaka allahu khayr haddii aan ku hormaro su-aasha koowaad jaaliyaddu sidoodaba haddii ay tiradu jaaliyadda badato nooc walbo ayaa laga helayaa dad nacfi u leh waa la helayaa jaaliyadda dad aan nacfi u lahayn oo weli dur u lahoo dhib u keena jaaliyadda waa la helayaa maadaama ay jaaliyaddeennu hadda muddo dhowr iyo labaatan sana aan dalkani ku hakanoon joogno suuragal way tahay in muwaadiniinteena dad ka mid ah ama khaasatan dhalinyaro darooga bartay ama nolosha ka dhacay in ay loo inna loo adeegsado jaaliyad ahaan waa suuragal ilaa iyo hadda ma hayna tiro koob muwaadin soomaaliya oo maxkamad lasoo istaajiyey oo loo soo istaajiyey inuu dil iyo dhac walaalkii soomaali u geystay way suurageli kartaa hal iyo laba inay dhacday laakiinse tiro koob rasmi ah oo dowli oon hayna ma leh laakiin way jirtay cape town inay ka bilaabmeen jawaabtana waxay qaadanaysaa qaybta labaad dad doonaya inay baad baadna lagu bixiyo si aad maaragtay dadku u helaan badbaado taana waxay ku timi dastuur inta badan ka bilaabatay kaylija iyo qaran oo dhibka uu ka jiray marka waxaa keliya nooga bixi karna waxaa waaye annagoo marka hore dhexdeenna een midnimo aanu helno wada shaqayn wadajir iyo iskaashi soomaaliyeed tan labaad xiriirka wuxuu miro dhali karaa haddii xafiisyada jaaliyadda iyo dadka hormuudka oo jaaliyadda ay markii horeba ay leeyihiin calaaqaad ama wada shaqayn fiican laamaha amniga runtii dalkani waxaa ka jiro laamo amni oo shaqadooda qabto qofkii aan kalsooni badan ku qabinna waxaa jiro private security ama securitiye shaqsi ay leeyihiin waardiya qaban karo marka anigu waxaan ku talin lahaa muwaadiniinta soomaali si aan ooga hortagno dacatiyada tani iyo nagu dhacayo in marka horeba aan laamaha amniga dalka oo leh booliiska caadiga ah leh booliiska minishiibiyada oo dalkani ka hirgalo in aan xiriir fiican aan la samayno si haddii uu dhib uu imaado aysan noqonin dhib shaksi ku dhaco balse shaksiga dhibka uu ku dhacay uu la wadaago jaaliyadda si jaaliyaddana islamarkiiba ay ugu gudbiso haddii ay noqoto qaybta booliska ee shacabka la shaqeeya oo loo yaqaano community policing forumka ama saldhigga kuugu dhow ama shaksiga mas-uulka ka ee sectorka ama deegaanka aad deganta laakiin habka aan u shaqaysanno waa inaanu nahay annagu jasiirad gooni ah xiriir iyo calaqaadna aan la lahayn dalka dadka u dhashay mas-uuliyiinta loo doorto iyo laamaha amniga marka waxaan ooga badbaadi karnaa dhib dhexdeenna iyo mid nooga imaada dad shisheeye inaan annagu isku duubnaano si wada jirna aan howlahaasi maaragta uga hortagno annagoo xiriir la samaynayno dadka laga doortay deegaanada iyo laamaha amniga waad mahadsanto walaal
waa mahadsantaa adigana caamir dhegeystaha saddexaad ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo soo dhowo walaal magacaygu waa ilyaas cumar yuusuf waxaan joogaa degmada mula dowlad deegaanka soomaalida waxaan weydiinayaa martida barnaamijka sidaan la wada soconno dhibaatooyin badan baa soo wajaha ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan koonfur ee africa marka waxaan weydiinayaa oo aan leeyahay ma jiraa xeer ay leeyihiin dadka ganacsatada ah ee ku dhaqan dalkaasi oo markii ganacsigiisa qof dhibaato soo gaadho lagu caawinayo ama loogu xoorogoynayo si qofkaasi uga soo kabta dhibaatadii gaadhay waad mahadsantihin walaal waad mahadsanta jasaaka allahu khayran waxaanu leenahay rug ganacsi balse ma aha mid aymis u bixiso dadkeeda balse dadka koonfur africa ku dhaqan waxay ku shaqeeyaan laba nooc midda hore horta dadku waa dad walaalo ama haddii ay jufanimo ama qabiil ama deegaan ama saaxiibtinimo shurako u aho marka hore wax noocaasi ah haddii uu dhib ku imaadana dee shaqsigii maadaama uu qaaraan bixi jiray oo qoomiyadda uu ka mid ahaa wuxuu marka hore caymis uu ka helaa jufadii ama qabiilkii ama dadkii ama deegaankii uu ka soo jeeday ama dadkii ay shurakada ahaayeen maadaama aan sidoo kale joogno dal hormaray koonfur africa runtii afrikaana laakiin dhanka ganacsiga dimuquraadiyada iyo dhinacyo badan u hormaray ganacsadooda weyn oo kale waxaa jira in caymis la geliyo oo dukaankaba caymis ama insurance uu galo taasoo hay-ado islaamic ay jiraan oo khaasatan sida takaful oo dalkan ugu weyn oo haddii qofkii uu dhib uu ku imaado uu caymis uu u helayo balse waxaan caymis lahayn ganacsiyada ugu badan oo lafdhabarka ah soomaalida ee inta badan maaragtay shaqadooda ka shaqeeya deegaanada isku raranka ah ee halista ah oo inta badan aad maqashaan in dadkaasi dhibka ama dhaca loo geystay inkastoon ku howl jirno in la hela caymis ama hay-ado ama shirkado dukaamadaasi caymis ama insurance u fidin karo laakiinse hadda ma jiro oo waxaawaye waxa lagu noolya waa un taqdiirkaas iyo alla wuxuu uu keeno waa lagu ganacsadaa nimcadaas ayaa dhinac laga qaataa hadday niqme iyo nusqaan imaatana dee qofku waa qof qadarka alleh ama taqdiirka aaminsan laakiinse ma jiro rug ganacsi oo maanta midaysa soomaalida dalkani koonfur africa balse shaqsigii awoodo oo ganacsi weynle wuxuu samaysan karaa inuu caymis ama insurance uu geliya hantidiisa ama ugu dambayn halka uu ku bixiyo qaaraanka oo inuu caymis uu ka helo oo ah qoyska ama jufada uu ka dhashay ama dadkaasi ay isku danta ganacsiga yihiin wabilahi towfiiq waayahay dhegeysto kale ayaa isna khadka ku jira ee walaal soo dhowow magacaygu waa cabdishtaa cabdulaahi waxaan joogaa degmada baled xaawo gobolka gedo su-aasha aan weydiinaya guddoomiyaha jaalida soomaalida ee south africa waxay tahay mudana guddoomiye maxay tahay caqabada hortaagan in soomaalida iyo south afrikaanka ay sameeyaan isdhexgal ama social interaction
waxyaabaha sababaya walaal inaanu isdhexgelin dadka koonfur africa u dhashay ama dalkaan usoo hayaamni ko waxay tahay horta dhaqanka maadaamaan isku dhaqan ahayn maadaamaan isku diin ahayn maadaamaan isku luuqa ahayn intaba waxawaaye waxay noqotay caqabad in aan maaragtay isdhexgalkeenu iyo luuqadii oon dalka wadaagin annagu way nagu adag tahay muwadinka soomaaliya dad yar mooye inaan hataa isku taxallujinno inaan barno luuqadaha dalkani ama gobollada looga hadlo balse muhiim ay tahay in dadkani maaragtay la dhex galo in dacwo loo fidiyo in hablaha laga guursado si aan u helno dad garab ahoon maaragtay maciinsanno si aan dacatiyada iyo dhibka iyo dilka iyo dhaca iyo boobka aan ooga badbaadno mahadsaninte dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan u gudbo magacaygii waa musaa muumin ismaaciil waxaan joogaa wajeer gobolka waqooyi bari kenya soomaalida joogta south africa imise tir ahaan ay gaaraysaa gadoomi wayna salaamay dhammaan bahadda v o a muumin wacalaykum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu walaal adigii iyo dhammaan walaalaha naga dhegeysanaya wajeer ismaamulka maamul goboleedkaasi ama koonfur waqooyi bari kenya walaal tirakoob rasmi ah oo aanu hayno male tirakoobkii ugu dambeeyey ee dalkani laga sameeyey waa labada kun iyo kow iyo tobankii ayaa la sameeyey muddo toban sano laga joogo sanadkan ayayna ahayd in tirakoob laga sameeyo waktigaasi tirakoobka la isticmaalay waa kan ay soo saartay laanta u n h c r ee qaxootiga waxaana lagu qiyaasay soomaalidu sharciga leh ee dalkan iska diiwaangeliyey tiradooda inay labaatan iyo lix kun ay ahaayeen balse waxaad ogaataa muwaadiniin badan oo soomaali oo dalkani joogo oo aan tirakoobka dawliga ah aan qa- aan gelin ama aan sharciga qaxootiga laga qaato dalka qaadan ama kaba horeeyo sharciyo kale ama haddii ay noqdaan dad ka soo haya ama waqooyiga eh, america ama yurub ama afrikadan kale ama dowladahan kale ee jaarkanal oo soomaalidu ay degan tahay sida waqooyi bari kenya dad kenya ku joogo oo soomaali ayaa joogo dad jabuutiyaan dad kililka shanaad ka imaado baasboor etoobiya jaaliyad ahaan tirakoobka aan hayno ama qiyaasta mar walba aan gudbino waa inay ku nool yihiin muwaadiniin annagoon kala qaadaynin inta soomaaliga ku hadasho tiradooda ay u dhexayso konton ilaa iyo toddobaatan kun ood maasanta walaalmumin Een, caamir waa mahadsantaha adigana een, een, su-aasha ugu dambeysay aan jeclahay inaan ku weydiiyo ayaa ah marka laga yimaado dhibaatooyinka ay la kulmaan een, soomaalida ku nool south africa bal ka waran faa'iidooyinka iyo fursadaha ay xaggaasi ku haystaan iyo lacagaha ay u diraan een, wadankii hooyo Eh, mahadsanid walaal runtii inta ugu badan koonfur africa eh, dadku waxay soo qaadaan dhibaatooyinka ama dacatiyada dalka ku dhaco taasina waxaa sababayo eh, waxaa joogo tiro badan oo weriyaal dalkani oo inta badan gudbiyo haddii ay noqoto dilka ama dhaca ama dacatiyada dadkeena loo geysto balse haddii aan u nimaadno eh, ma filaya inuu jiro dal ka fursad fiican maanta maalgashi dalkani koonfur africa waa dal haddii aad imaato oo danyar aad danyar aad tahay inta yar ood haysato aad ku howlgeli karto dhanka eh, sharciga way adag tahay dalalka qaar afrikaanka adigoon sharciga dalka ka haysan inaad ku ganacsato balse koonfur africa sharci la-aan ayaad ganacsani kartaa waddan nin ku istaagayo ama ku caqabadaynayo ama maaragtay kugu qasbayo sharci male ganacsiyada koonfur africana hadba waa heerka aad la jaanqaadi karto haddii ay noqoto mid hoose haddii ay noqoto mid dhexdhexaad iyo haddii ay noqoto mid sare hadba halkii ay noloshaada ee ee jeebkaagu iyo aad kala jaanqaadi kartaa alxamdulilah labaatan sano ka hore soomaalidu waxay ahayn dad aan tabar badan aan haynin oo dhanka ganacsi ahaan u liito alaabada howkarka ama waddada lagu gado gado balse alxamdulilah maanta soomaalidu way ka gudubtay waxay galeen qaybaha wax soo saarka ama warshadaynta ayagoo soo saara inta badan cunooyinka qayb ka mid ah soomaalidu hadda waxay galeen ganacsiyo ka baxsan cunnada oo hadda waxay leeyihiin qaybaha maaragtay lagu sameeyo kuraasta iyo howlaha lamidka ah waxaa waaye ma jira maanta ganacsi koonfur africa oo muwaadin soomaali uu maaragtay uu saami ku lahayn ama uu qayb ka ahayn taasina waxay actually sababtay in dalkii aan sumcad ku yeelano oo hataa wasiirada markay ka hadlaan ganacsiga tusaale wanaagsan loo soo qaato muwaadiniinta soomaalida iyo heerka ay ganacsiga ay ka joogaan marka runtii walaal fursad ayaa ka jirta dalkan muwaadiniinta soomaalidana waa ku dhaqan yihiin waxaana filayaa haddii ay noqoto dalalkii loo soo hayaamay maadaama dadka dalkani imaaday boqolkiiba sagaashan ay yihiin dad ka soo jeeda qoysas sabool ama danyar inaanu nahay dalka ugu horeeya oo hormuud ku ah waxdiritaanka haddii ay noqoto north america iyo yurub iyo africa oo laisku daray in koonfur africa ay nambarka koowaad ay noqoni maadaama dadka ugu badan dalkani ay ka soo jeedaan dad qoysas maaragtay noloshooda ay hoosaysa ama sabool ah ee uu qofkan uu ku qasban yahay inuu shaqeeyo uu beel dira bil walbo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa caamir sheekh xuseen gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee south africa waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhegaystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb sideedaad oo ku saabsan sheekadii waasuge iyo warsame sodcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare inoo maraysay laba xdigle dirir iyo labadii oday oo tiigsanaya arigii allabariga ahaa ee suuqa xoolaha ay ka soo iibsadeen wiilkii xariglaha ahaana uu la habaabay dabadeedna tagsiila ordayaa uu riyihii middood iyo canugiiba dhaawacay markay ku soo dhowaadeen isgoyska tiyaatarka ummadda oo ahaa halkuu shilku ka dhacay ayna arkeen dad fara badan oo goobta ku soo xoomay waa tii waasuge iyo warsame ku waliba intuu marada xaytay ushiina la baxay dagaal u diyaargaroobay dabadeed iyadoo la isku ildaran yahay ayaa waxaa soo yeeray wiishkii booliska waddooyinka markaasaa dadkii dib u wada gurtay xaajadiina raggii iska lahaa la wareegay tagsiilihii ayay markiiba ku amreen wiilka iyo rida dhaawaca ah inuu baabuurka ku qaado waxaana laysu raacay xafiiska booliska waddooyinka iyo xamar berigeeda intaan goobta laga dhaqaaqin ayuu diriray odayaashii ku yidhi aqalkii sii taga oo sii geeya rida aan dhaawaca ahayn odayaashiise hadalkaa ma aqbalin sababta ay ku diideenna waxaa ka maahmaahay waa suga oo yidhi diriirow wixii laysla sheegto ama laysku sheegtaa waxay u baahan yihiin shan waxyaalood nin sheegta nin lagu sheegto shahaado marag fura sheekh xugmiye iyo sharkamatiire fuliye warsame ayaa isaguna markiisa hadalkii qaatay oo yidhi diriirow soo meesha la tegaayo rakuma doodayo sow xis iyo sharci miduun xaajadu ku dhammaan mayso sow madax ama mooro miduun qaadan mayno mase kula tahay meel intaas oo waxyaalood ay ka dhacayaan in looga maarmi karo waa suge iyo warsame sow sama aad maqalgabaygii sayid maxamed ee ahaa shir awguugay waayeel abyamay tala ashaadowday irda jiqa albaaba isku xidhan ee la bixin waayey xaajada afraha duubatay ee loo olmami waayey nin aqoon leh aw iyo haddii odaya loo geeyo inkastoo ayaan iyo ayaan amarka loo guulo ninkii maalintaa ka arrinshaa caaqil sow ma aha dirir odayaashii waa u taag waayey halkaas ayayna iska raaceen nasiib darro markii xafiiskii la tegay labadii oday albaabka ayaa lagu celiyey iyaguna si weyn ayay arrintaa uga xumaadeen iyagoo u qaatay sharaf darro loola qasday oo aan mudankooda ahayn dirir iyo tagsiilihii doob dheer ayaa dhex martay laakiin dirir ayaa markii dambe si odaynimo ku dheehan tahay xaajadii uga taliyey isagoo yidhi markii horeba waxaan ridaan u soo iibsaday inaan ku ducaysto ee dhaqaal uguma talagelin sidaa awgeed waa ku quusan karaa dantii aan ka lahaa mar haddiiba ay nooshahay wuxuu intaa raaciyey inuusan tagsiiraha waxba u haysan markaas ayayna xaajadii fududaatay booliskii ayaa iyaguna dhankooda xaajadii ka fuliyey oo wiilkii yaraa takhtar u diray si dhibka gaadhay loo soo qiimeeyo isla markaasna tagsiirihii ka qaaday xaashiyihii baaburwadidda inta wax la kala hubsanayo sidaas ayayna xaajadii shilku ku dhammaatay inta waxaasi dhacayeen odayaashii dibadda ayay iska fadhiyeen iyagoo carab bastood la ah laakiin waxay haddana sugayeen in maslax ama marag mid uun loogu yeedhi doono warsame wuxuu niyadda iska leeyahay dirir ayaa raalli ka ah in dibadda laydinku celiyo ee hadduu booliska amar siin lahaa tanuuba idinma qabsateen waa sugase waxay la tahay in asaga iyo warsame meel looga dhacay xoogna loogu diiday xaaje ay leeyihiin wax ka qabashadeeda taasoo ah xaqiraad aan loo dulqaadan karin arrintaasna wuxuu waasuga maalintaa ku xusuustay gabaygii sinaan loo bixiyey ee saahid qamaantirin jiray ahaana rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi mase inaanu nahay oy tolnimo meerta noo tahay aan weliba kaga miilcaddahay miirsa diidaniye masalaha ninkaan ii dhigayn midig ma saaraayo ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho dirir ayaa xafiiskii ka soo baxay kadibna odayaashii uga warramay siday xaajadii ku dhammaatay waxna uga sheegay nidaamka xafiisyada iyo xeerka booliska waddooyinka ha yeeshee waa suge iyo warsame kama dawoobin waxyaalihii lagula kacay inkastoo ay hadalkii si wanaagsan u garteen dilan iyo labadii oday halkaas bay iska raaceen ayagoo riyihii tagsi ku sida waxayna gurigii tageen iyagoo aad loo raagsaday waa suge iyo warsame waxaa la geeyey qolkii marti sharafta oo meel cag la dhigo aan lahayn waxaa gogasha buuxiyey maqaawiil reer magaal u badan oo nin walba leh labada oday markay soo dhex marayeen dumarkii cuntakariska ku howlanaa ayuu waasuga inta isha la raacay niyadda iska yidhi waa dumar xalay oo dhan masaga tumaayey oo ku heesaayey oo lahaa makorow dhagax waaye makacow dhulka waaye makaraan xirsi waaye mudulow aqal waaye maka naagaha waaye meerta waa ha la maaro mooy waxaa la yidhaa isha meesha madow mooye geel la jaroo muuna loo qoray waaye maqaarkii la aslaa masallaa la yidhaa naagti maamul taqaan maakhiidaa la yidhaa muslinkii la wacoo minankaaga yimaad martiyaa la yidhaa waa la meel mariyaa midigtaa la qabtaa wixii ay mar damcaan marxabaa la yidhaa intii cuntada la sugaayey waxaa raggii dhex martay sheeke qaayele dooduna waxay ka furantay warsame oo raggii uga faalooday wixii kala qabsaday ayaga iyo tagsiilihii odayaashii reer magaalka ahaa midkood ayaana su'aal dulun ku jira waasuge iyo warsame weydiiyey oo ku yidhi haddaad rixun daraaddeed dhibaatadaa u marteen maxaad waasuge iyo warsamow ka yeeli lahaydeen hadday qaalin geela ahaan lahayd warsame ayaa inta si yastinu ku jirto u qoslay oo isaga iyo warsame isdhugteen yidhi ma waxaadan maqal ninkii iyadoo hal geela laga sugaayo guddigii rida u keenay sababta markii la weydiiyena yidhi ridu laba ragga ayay la wadaagtaayoo waa haarka iyo harreedka laba haweenka ayay la wadaagtaa oo waa labada naas laba geela ayay la wadaagtaa oo waa qatinka iyo qarjaamaysiga laba lo-da ayay la wadaagtaayoo waa geesaha iyo guduudka laba fardaha ayay la wadaagtaa oo waa gurdanka iyo gooha midna way dheer tahayoo iyadoo aan laba jir gaadhin ayay laba jir dad kaashibisa odaygii reer magaalka ahaa oo laftiisu isku wado inuu wax weyn ka yaqaan dhaqanka soomaaliyeed ayaa hadalkii inta mar kala qaatay yidhi warsamow haddaad riyaha ku tilmaantay kuwa xoolaha ugu qiimaha badan waxaa noo caddaatay inaadan geel lahayn sidaa daraaddeed way kuu furan tahay inaad riyaha ammaanato mar haddaadan qiimaha geela aqoon u lahayn isagoo weli sii wata ayuu hadalkiisii su'aal u dambaysiiyey oo yidhi warsamow waxaa iga su'aala marka aad sidaas u hadlayso ma waxaadan maqal gabaygii ammaanta geela ku saabsanaa ee cumar isteeliya gabaygii ay ku jirtay ajal dhimatay oo laba qabiileedii kala gaadhay akhyaar iyo cuqaaliya haddii odayo loo sooco wax aqoonta xaajadu hadday aad isugu raagto boqol awrku dheer yahay haddii ooda laga qaado markaasaa ninkii iilka galay lagu ilaawaaye adduunyada wax nooloo la siman ku arki maysaan dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo qayb sagaalaad oo ku saabsan sheekada warsame iyo waasuge sadcaalkii soddonka maalmood hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay dhaqanka iyo hiddaha oo aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaana dhegeysataan maalmaha axadda iyo arbacada dhegeystayaal idaacaddii habeenimo oo aad kala soconeyseen idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington dhinaca farsamada uu noo joogay maxamed cabdi xasan sandheere anigoo maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaana idinla socodsiinayay waxaana gebi ahaanteen oo isku duuban idin leenahay habeen wanaagsan iyo nabadgelyo